subaa nin badhigay iriibiyaa hanin batay bulshoodiya israatay bilaan imagil barbaartiya iska duubantay ilii bushiisan haybay ilii bushiisan haybay kabaraksato barbaartiya iska duubantay ilii bushiisan haybay ilii bushiisan haybay kabaraksato alkayno babadoohay wayanbogey bandiiradayno belegle baahidii ah loo batay iyo bilaahyadii qalankaayno babadoohay wayanbogey bandiiradayno belegle baahidii ah loo batay iyo bilaahyadii bilaas aamayaalkii dadka berberaayen below ituu bilaas aamayaalkii dadka berberaayen beed cusubaa bilaawade beed cusubaa bilaawade buug soo hirmey beed cusubaa bilaawade kow bilaawa hadka liis bilaawe berka ay ku baney Koko bilawa, atkali bilawe, belka ay kumane.
Koko bilawa, atkali bilawe, belka ay kumane.
Koko bilawa, atkali bilawe, belka ay kumane.
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ramadaan kariim dhegaystayaal meel walbo isu waagsan ka dhawaada barnaamijka tartan aqooneedka bila barakaysan ramadaan uu ka uusanin bilaabda doona walina dhugunsiyayaal uu ka iyanagadaas haminka koowaad ee tartanka uuna si toosan ku daadiyi doonaa stuudiyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda warsan weliba markaas kugu galahaya xaafado magaalada baydhabo iyo diirayaanka munxaafadood oo markaas una iska saarnay a e b oo xaafadulbanaa lama gruub ama lama dhibood oo ku tartamayaan haas oo eh a iyo b tumanka xaafadood ee baydhabiya dhammaantii oo tartami doonaan inta tartanka bila barakaysan ramadaan una stuudiyaha idaacadda warsanka wadni barnaamijka tartan aqooneedka weliba kaabadilyahaye garab walaal iyo weliba dhinaga su-aalo oo hanindiyaari haysa jaamacadda koonfurta soomaaliya walina dhegeystayaal taas oo kale barnaamijka hanti isu dareera hamiin walba noola diib qaadada doonaan agwaanada lamada xaafadood shal taageero doonaan hamiinka tartanka isu baxow lamadaas xaafadood oo markaas hamiin walba una tartansii doona lamada abwaan muxsin qaasim khaalib jaakole iyo abwaan faarax xuseen xaaji abwaan weero lamada xaafadood ee uu kuna tartanka ka bilaabo doona yaa aan weeri doona iyo weliba lamada xaafadood magaaljo oo aan mardhow xusi doona balse gudoomiyaha garab walaalayaha ka dhawaaye iyo tartanka ninka furta saliimo sheekh shucab
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما مبا ميلا رجال انتهى قلواي مبينها ملو بوكس وانتين ilaahay mahadale oo mar kale nin suurta geliyay inuuna sanadkii lamaad mise afraad oo una intanka kulanno oo una tartankaas daadiyaano ilaahay mahadaas isku leh may baan ka hambaleeyay xaafado oo badan ansurum inimeel rajaray oo ku faa'iidaysadaan barnaamijyada oo aqoon isweydaarska ah oo mar walba oo ka dhiirigeliyayaan bulshada inay omelera jaray barnaamijyadoosa noocaas iyo ku qayb qaadada aan dhamaan xaafado iyo dadweynaha ku nool mise ka sugan koonfur galbeed soomaaliya dal iyo dibmeelba iyo rogaan iyo dadweynaha soomaaliyeed mahamisin lahaa hambalyo ramadaan kariim barnaamijkii maadaama waqtigii badan hornigubaymabadardardaanan oo ukodlo howl bilow ee waqti sheego leta koley insha allah barnaamijkii nin furinyo hob ilaahay era mayba isla daadiyi doogna hob ilaahay rinti bilo ramadaan nin ku dhamaadaasa insha allah ku faa'idaysa wacan dadweynaha iyo micnaha een dadka tartamayaalka iyo taageerayaal shoobaha dhawaabisiin lahaa barnaamijkii nin furinyo eedeeda mahadsantiin waayahay adi mudun saliim shar socod gudoomiyaha guddiga garab walaal oo barnaamijka ta- tartan aqooneedka warsan taabageliyaha yaan ayaa hayta oo tartankan sitoosin inkafaasi abwaanada jaakole iyo abwaan weerow yaa anweeri doona iyona aragtida titio ka eedan tartanka uu kanin bilaabda doona ee una istuudiyaha warsan uu ku bilaabi doono awiyaan dhiibele dhaankeeda googa an weera meel an weer kala jar amal bay weelaaytahay aankeeda fadhiina bayo an weeray kiimininkiran fadhiina ba yoanka makrofanka kuwareegay wadhadhadhaas waayahay kuwaramaba uu ka shaurta tiiting ee ka eedan tartanka bilo barakaysan ramadaan hortumay baa siinka hambalayay sanado badan oo una istuudiyaha warsan iskuul wadna tartankan iyo weliba bilo barakaysan ramadaan oo maalintii kuwaad geedkun waajibaad ee gudanay
hortaana shucuurtay waa isdilda yareer ee wadadareer haye gudanawga geeka ahaa farxadda tartanka ahaa obsada obsadahasamustaaka obsada ukoran hortamadalasa minkulaan minankeeda midacyoonku leedahay aabladhahay bayaaranankoo seeko obsada anuma tartamaha su-aalnamay warsadahayoma isgeesiyaa laakiin shucuurta iyada anfaylata maadaama tuma ilama bilood tuma ikuu bilood hamamoganayta intee minkaas anta ku kulno bahaysan gabyaan iyona meleraas daraamada eegida heerkan wana iyada haysan ka gabi alaha jakul ha odagaraafo odagaraafo oo miro safadada no for kastamano ba amal dheer inga dambe waayahay jaakole adina dhiniga kika والله جعلوا علينا اللي إلى أن فرح سنة إن شاء الله إلهي كي نجيرسي تونكي كلا سنة إن شاء الله إنه نسكوين الحمد لله أمنا إلهي جيرسي أي مهلا إلهي سنة سنة سبع سلامة إن هيجي فوق سيد إلى أن فرح سنة إن شاء الله ولا صوان لا مصباح تصدق ان فيكم انا آه بالنسبة لبقى بسم الله يوم waayahay Okay, waa.
ilaa mahadsantiin weerow iyo jaakole ee uu kulama xaafadood ee tartamo doonaan labadaas xaafadood oshal ee xaafadda bardaale e iyo xaafadda horseed b oo waana bilaabo doonaan tartanka ee tumanka xaafadood baydhabo gobadahayna marka waraaqada yaa lasiin dhiibe oo ee, yees ilnoofka shal qoran yees lankii qobsada mayba markaasa nagadaase xaafadda koowaad ee ee laka bilaabo doono su-aalo taas oo kalena biilanka gobada xaafada dambiga nagadi doonto marka aa, aa, xaafado sha- shal dooradaba isheen
يا أيوة xaafado ee, bardaale e iyo horseed B.
عفوا شلون ارجع يا جنة ما يهدرك وعندي بدر naga bardaanidegannwa berdaanidegannberdaan e هاي شنغال جو horseed b
في رجل كل وقت isgarnmaa berdaaliyoneerseba jaamugo yaa kole meelka toos
يا lendhehayunta horseed b ثم حاسين با yaasi noolanki بس su-aalo ما حاسين لا مثل بياسين garaafon yaabidi اه كان كان اي سؤال لك ها
alkoohada adala Kulkulkulay.
naga bag ama heesubu ما ما كيان ba يا
ee ee anaa qabo waxaan ahay berdaale ee
okay ee, adina meeg ogta jaakole انا kaafaan qaadaga badan ما markiin oran warqasita انا بعض بيه مرة baadiriyada haysata ma banadaasa horseed b a lanka haysadona mayba waa bardaale e خرجت بيه ha ما marka انا بعد تاجر انا waayahay jaakole meelka goray horseed biyeeta Okay.
abwaan weerowna maybaa isuuna uu ka- Bardaale ee.
xaafadda bardaale ee Ee, lamada xaafadood yaan weere isla markaasa iyo haddii xaadir eeyin una ee, in ogaana halow horseed b halow horseed b
mana dheegahay horsee u dhuumatay adeen bajaari dhanta ku waranba horseed
halo horseed b
war su-aalo warsadaaban waayahay haafada kaliyan weere inaga farsamada yaa umaleeya cilada inay ku jirta halo bardaale e halo bardaale e bal kanaga doo xaafado mar lamaata halo bardaale e
Aló, Radio Warsan.
halo horseed b
Aló, Radio Warsan.
iyada maasintiin raqadka teleefonkayga ka wada jiraan lamada xaafado duwa horseedi iyo bergaale ee sida markaasi oon kasiyar garooban tartankiyaan ku mahanagaana mar lamaad mayna markaas waan ku weydiiyey shucuurta siitiyo tartanka oogiyo bilaabi doonaan idaacadda warsanna tartanka iyo markaas uun ku iibgalahayan weerooyinku horantii horseedii aragtida sitia ee ka eedan tartanka ooga halo horseed b Aló, Radio Warsan.
horseed hadhawaada bal walyar lama daqiiqya haysataan tartanka uu ka isin bilaaba haytaan isin iyo weliba saaxiibadiin bardaale ee sidaisin aragtaan
Bismillah, alhamdulillah. Marka hore ilaahay macadle alle inuu soo tigeliyey owka inaan la tartano walaadadaana waan oranayana dadka horeeyey oo uu ka largaafo tartanka marka lamaad waliba annaga waliba ma xamadaane maamulka iyo shaqaalaha radio warsan wali kale maxadgaare ma xamadaane maamulka dugsiga hoose dhexe iyo shaqada shaati gaduud runtii nin soo digeliyowka waana nin ogolaabay nin xaruntiyo ka tartagna bal marku ka kala warin ma xamadaane maamulka xaafada horseed oo runtii garabdiin siyahayaan tartamayaasha xaafada horseed dee tankada welibaan xambal weyne dhammaan muslimiinta meel kastii ruwaan welibaan xambal weyne orashada kula barakaysan ramadaan weliba rajeeyne doonka habsocdo niiska ilaahay fistadla iyo bashbashi iyo geesi kanla unanagana dadkii kusaa'idaysiiyey weli kale xaqiijada rabeeyane maxabsi muslimiintiyaane taageerayaalkana xaafada horseed meel kasta iyo hoogan taageerada diin iyo hamuujiyahan xaafidiyo waana rajeeyahan ini duujeerta meelaha kadegdegayaan insha allah waayahay taageerayaalka kiikiin nambaradii hoose kula hariirayaan siiraasisoy
bismillah alxamdulilah taageerayaalkana sharafta loo ee xaafada horseed welibahan oo kala xiriirid korana teleefon nambarada shal ee eber eli hal shan afar sideed lixda u todoba iyo tush weli kale oo kala xiriiri korana teleefonada kale oo usoceyey eber shan lixda u shan afar iyo afar labaatan eli nambarka saddexaad oo taageerayaalkana iyana kala xiriiri koraan insha allah welibana eber hal todoba kudlay sagaal eber hal iyo iyo afar
waayahay eed amaasintiin lamada xaafadood nagoo ku codsadaya in iyo buuq iyo weliba teleefonka ama raadiga midna baaryaala in iyo isku gaabayaan isla markaasa iskakiyona nadiifa aan ka dheegna mahasiyin xaafadda horseed b oo aragtida sitio iyo weliba nambarada taageeryaal iyo ha koobeen taas oo kale bardaale e ayaan weerayona shucuurta sitio ee tartanka owka iyo weliba nambarada taageeryaal iyo ha kula hariirayaan halo bardaale e hello radio warkan bardaale e hadhawaada bal kuwarama tartanka owka dhinaga kiikiin bismillah awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anagaan ku salaamay dhammaan ummadii muslimiinta gaar ahaan reer baydhabo intaan kamid antan kaambaliyey gudoomiyaha iyo gudoomiyaha idaacadda ee bilaal sheekh shucayb iyo gudoomiyaha guud ee garab walaal ee sanadka saddex taabdigaysa tartankan kaliima sheekh shucayb hambalyo hambalyo sidee kalamidba dhammaan xaafado oo tartanka ka jiraan guud ahaan intii oo tartamayaan gobolka bari iran iran kambaree sigaana oo uu kadii tartamaysa xaafada horseed in iran kambareeen oo tan uu kamida koobo kor runtii iyo jeedaan faraxsanna maadaama uu ka tartankan midda furay tan kale naybaan kan kuhambariyey dhammaan taageeryaashan oo lagaimaale oo marwalba nildhafarayan oo nin giligarabkeen inuu mar walba un tartanna nayba nookadariga ku ankaariyaakana lambar shan lidi todoba tomcid lama eber todoba haddana mar lamaadkanada shan lixdi todoba tomcid lama eber todoba lambar kaloo shan siyeed taali kow lidi todoba afartii labaati afar haddeen marnaa kana siyeed sagaali kow sideedii todoba labaati afar lambarkan ka dambeey shan tomoni todoba tomon eberri marnaa haddeen kana shan tomoni todoba tomon eberri nasiiban waayahay eedaa mahadsantiin xaafadda bardaale ee iyo dhinaga kiijo sida markaas iyoona ankudhibadan aragtidiyo tartanka owka iyo nambarada kaagadaaliyo iyo lawadaagay tartanka marlamaasiinka nogay weliba markaas uu kan dhexeeya xaafado horse b iyo bardaale ee bal dhinagii shuruudo seendul marnoy lukufadow xaafado tartamaayeen
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين دك ترتمو ما يغيشان الشروط هصوت إيو إلاليا تنكوت ما يبوا إيو إلاليا أخلاق ذي آذابتي أنشحة قف الله قفكي ككها أخلاقهما أما أنشحهما guddiga may ku qaadan doonee tillaabo iidan adag tan lamaad dadka tartamaw may luqufaday wakhtiga inse dhabtayo un ilaaliyaan wakhtigaas oo linxadadii inya bilowdaas tartanka guddiga may weydii doonee dadka tartamaw tumiy afar su-aalood iyo weydii doona dhini kasta may luwarso doonee todoba su-aalood tan afaraad guddiga su-aalla maydkana naga doonehen lamatooka tan shanaad dadka tartamaw fursada la siiy oo su-aalaha ku jawaabayaan mayb waa lama dagiga lamadaas dagiga may ku bilaawdaayana su-aalla markii iyo jeediyaan guddigiiyo ku bilaawdaas qodobka lixaad dadka tartamaw may guddiga ku codsaday markiiyo jawaabto diyaayaan in qofku isu jawaabow codsihaada qof waadix ee la fahmow jawaabtana lama tooka kana naga inka yaraan haddii liinbaahaba guddigiya ku talabo doona ayaa ku codsada doona in jawaabto isu ka naga qodobka todobaad su-aalla markii laku jawaabow may la faday in hal qof ku jawaabo su-aali halli su-aal qofkaasay may ku qaado kor uu soo jawaabtay weeda teleefonka sameyle khalal haningalna daraadiya qodobka sideedaad iyo u jawaabtay socota haddii la gooyo ama la jara teleefonka su-aaliisa degdeg amaylinka wareejiyey qoladii kale siyoonku faa'iidaysadaa qodobka sagaalaad tartamayaasha maylu ku codsadayn tartanka intii socdo ciibkumid ah haddiiyo dareemaa in laku rooy inyo khadka ka jaraan oo khadkayoonku bana intii isu socdo tartanka wa ilaa hoosaas iyo khadka ku bahaan guulimay la gadoomeeyey dadkii hawada baaqa ka haya guuli la siiya qodobka tobanaad tartamayaasha oo tartanka lahaayeen lamada lamada qiibood haddii qiib kumid eh hamiinkiiyo tartanka lahaayeen la waayo hawada laku waayo qiib alla qiibtii hawada ka jarta oo guddiga toos ay khadkan kala jaraan iyo guuli la siiya foorfaag iyayo ka qaadayaan qodobka tumii koowaad su-aalla iyo hajeediyaayaan guddiga haddii yo fahmi waayaan dadka la warsadi may codsado koraana dadka tartamaaw soddon sakin gudaashow hayninka nawayaara koraan laakiin haddii soddon sakin ku siyaada codsiga iyo hajeediyan may ku oggolaadaw
waayahay may baa maleeyay inuuna isla fahmi shuruudo markaas tartanka usa ka dareeri doona xaafado may ba rajeeyay in iyo sirtoos ama safeel iyo dhiigan shuruudoogaas waana iyo buuyi doonaan insha allah may baa gudagalaya tartankii sirtoos ana unan bilaabi doono su-aalo xaafado uu ku unaan ka talagelnay su-aalo may baa iyo ku koobiyeen tuman iyo afar su-aalood oo xaafad walbana la diyaariyay in todoba su-aalood la weydiiyey haddii iyo nagadan xaafiro ahaano markaas baraaje dhammaantiyo yaama lamada xafadadu iyo baraaje kakohoyan mayba nagadaas in su-aalo dheeraad ee laga dara ee tartanka balse haddii iyo iska fashal bahan mantabogada iyo haddii iyo fashal bahan waa tiila fadaay xaafado yaa weere marlamaad suuna su-aalo inka bilowna xaafadda may bilaabato su-aalo owka bardaale eh oo abwaanweerow taageran eh horse b oo jacola isuna taageran eh su-aala iyotalaamaad yaa lugeedii doona balse weerada xaafadda bardaale eh haddii su-aala diyaaringata halo bardaale eh halo radio warkan bardaale ee dhigaagin furo su-aalii koowaad ee tartanka isniinsanka bilaabadaas uu ka su-aalaas oo ah su-aal diini ah mayna iyo indhiyaasi sidatan waliba sheegastaana magaagii hore ee longorda jari magaalada madiina mar lamaad mayba sheegastaana xaafadda bardaale ee magaagii hore ee longorda jari magaalada madiina mar saddexaad bardaale ee mayba sheegastaana magaagii hore ee longorda jari magaalada madiina jawaabtasiin ku rajeynay insha allah
بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم وفقنا الجواب وما يتركنيات حافظ البرد على إيه ولزياتيها دين سبيل مبا إن شاء الله يكذب marlamaad ka naga bardaala ee
يكذب
sax iyo qalad guddiga maxamed salaad ku wareejiyey
بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي كوبل ونوصي حافظ بردالة waan ahayti su-aalinkii horeysay oo tartan aqooneedka oga jawaabtiisa biyo midwa soosta meeba soostaaliyan lama dhibo waa kasaay waana kasaay tiradaay waana ogaay lama dhibo albitaa su-aalo itwas ito oo macquul ah liita to
من الجولة من الساعة و- خير سنتين والله.
جدتين هذا نذيب كوارع جدتين جوسي هذا لسين تسير فورا ساعة فاسن لا، كيف وكيف.
لكن ما بهنا جدا لما تبعد انتهاء يا مرسل إذا إنك ساعتين عن انتهاء برد على إيه لما تبعد لما تبعد أنا استحل يا عنك ده يبين لما تلو لو بدني أقدر لما أنا استحل يا waayahay iyada mahadsantaa guwaan weerow su-aale lamaad oo diini eme baa isku leh xaafadda horseed b halo horseed b Hello, Radio Warsan.
horseed b in diyaar garoobo su-aale lamaad oo markaas dhiniga kiikiin eh waana nagadaasa su-aal diini ah waa ina andhiyaasa sidatan ay qori taariikhda hijiriyada mar lamaad mayba sheega saanalanke qori taariikhda hijiriyada mar saddexaad horseedii maybalskan ku faday inaysan sheegtaan ayg ori taariikhda hijiriyada jawaabteedsan ku rajeyna insha allah
هلو راديو ورطان jawaabta
بسم الله الحمد لله سؤالي لي دي ترتمياشا حافظ هرسود دي مركيه فشورين إن شاء الله ولدا نجدد مثل عمر بن خباب
mar lamaadka naga xaafada horseed b
لكن كوري قري تاريخ الهجري ولدوا عمر بن خباب sax iyo qalad guddiga
بسم الله الرحمن الرحيم آه، سؤال ديني هاتي الورسدي حافظ هرسات جوابت أبي إياكو بيان ميبوات تصح آه، وأنا ميبهرين لما تبعوه أبوي أنا عندك جينا كارشة عندي من أبا أنا كي ساجد أنا وجهي قال أن ينادي من ده ما أريد أفضل لما تبقى والله أشهد آه.
أنا استحلي أبدوك وسيلة أن أكون أبدا أنا ما ها. أنا هرسة هرسة دي شغال وابلا وكي بصر وكعيا يا كل هرسة هرد معود وكان قلنا عليه وقيلنا هرد معود هرسة محايدين دقيق دكسي هوسة نحيت أنا إيه شاتي قلوز لا سندكي دمالك أنا على مرقي شايف با بالأوب طير ساتوري على ود على قد ما نحي أوكي
waayahay jaakoleyda maasanta su-aala lamaad waana nagadaasa su-aalii saddexaad ee tartanka weliba waa biology mayna isku leh xaafada berdaale ee halo berdaale ee هلو راديو ورطان berdaale ee aan diyaar garooba su-aali lamaad oo dhinaga kiking ee waana nagadaasa su-aal biology ee maynaan dhiyaasa tartan mayba sheegataana walaa usan ku koobayi isku dhis isku dhisyada orgaanikada eh ee brotobalasimka marlamaad iyo ka nage xaafadda bardaale ee sheega walaa usan ku koobayi isku dhisyada orgaanikada ah ee brotobalasimka mar saddexaad sheeg walaa usan ku koobayi isku dhisyada orgaanikada ah ee brotobalasimka jawaabtiisaan ku rajeyna insha allah
ولكن
bangeeyeen dadka ay ku bangeeyeen kunku bilaawa hajalisilaawe dadka ay ku bangeeyeen ayi badane ayi badane kababaniya ಅಲ್ಲಿ ಬಾದನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾದನೆ ಕಂಕ ಬಾಬಾನಿಯ ದೇವಲ್ ಪದಾಯೋ ಪಾವಲ್ ಬರಸಿ ಜೇಲಗಾಲಕು देवल पगायो पावल बरसी मुझे लगाल को देवल पगायो पावल बरसी मुझे लगाल को देवल पगायो पावल बरसी मुझे लगाल को
halo bardaale ee halo raadiyo warkan jawaabta
بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سؤال الجواب فيها دون سليم يبقى إن شاء الله أعياني وتا أعياني وتا أعياني كون وتا أمين وعسيد من السكرايد عند ميكرو سك- ميكرو ملك كلينيك
bardaale ee raadiga isku gaabiyo mar lamaad jawaabta ee si nadiifeen dhiiba
جواب جوابتين يبقى إن شاء الله أعياني أمين وسيل من السكر عادي عند وتا ميكرو ملكي
sax iyo qalad guddiga
بسم الله الرحمن الرحيم آه، سؤالي سدهات آه، وانا نقرأ سؤالي لمات وحافظ بردا للويدي سؤال سؤالي سؤال بيولوجي اه جوابتي اوكوبيان ما اه تصح اه
halo horseed b ready warsan jawaabta
بسم الله الحمد لله الحمد لله، الله.
حافظ غرفات دي سؤالي لويجي والعنوة الجزالة برد على ايه آه، ولدك وجدها بمرانا ان شاء الله نجلي اسيد براتينيس لبس ان بوري ساكوراجي
Hors- horseed mar kale ka naga
سؤال سؤال انا بدانا ان شاء الله نجلي اسيد براتينيس لبس ان بوري ساكوراجي ساكوراجي mar saddexaad
ولبا نغلاس ان شاء الله لبلي اسيد بروتينس ليبيدس اند بيل سكرايدس سكرايدس
sax iyo qalad guddiga آه، سؤالي الورثي آه، حافظ بردا وحكمانتي ساسوكا آه، فإذا هذه همك حافظ هرسات ساسوكا حافظ هرسات جوابتي اوكوبيدي يانا ما اه تصح اه
mar haddii lamada xaafadood iyo gorada waayan ee, lamada afwaan bal wal kuwa jiyey maadaama ee, biologiga iyo sifiliin hore iyo english ahayn Ee, jaakule mebel koofaday inaad sheegto ee, walaa usu ku koobanyi isku dhifyada orgaanikada eh ee brotobalasimka daawo salaam calaykum wacalaykum salaam lamaadi xaafadkarta maayan maa ku noogna haye anina ku noogi Eh, horta iska day ad maya maya rafaadkaasi maya maya dhibtaas soongeeka bilow leha iska day ad maayi tartamaay oo yoob halgankaayay Adama.
biladanaay ma ku noogna adama marig ana digaag jeeroog marig digaagaas afurtay jubbo jubbo jubbo weer waaye madeereede may ba sheegate walaa usu ku koobanyi isku dhifyada orgaanikada ee brotobalasimka سروال شافت برفون يا هالا كده كده لانكو اللي بس كاس كل شيء سروال شافت ميكروفونka dhawaabo سروال شافت اثر برفون جينس يا واسع اي جرن اي بومي يا اسكو دسه ولا بني اسكو دسه اي اسكو دسه اي ورا هو ديزا ها سروال شافت يو ها است- استيالك الهاسكو صح وعون رجعوا مركا نو مشغول واهي.
لو إن لو إنكم ملا رأس لو إنكم أهلك كتاب يو هاب يو أفريق سلك رأيه ها لو إنهم أقوياء نين ليس جد جد رأيس هذا ما أقوم waayahay xuseen cadaani iyo jawaabta بسم الله su-aali biologiga hayti oo la warsaday tartamyaalka xaafadda berdaale ee oo hareer martii si ka faa'iidaysteen waan hordhigay tartamyaalka xaafadda horseed b yaana ku faa'iidaysid waayaan su-aala su-aalta su-aal biology aan dhiyaasaysa dadkan mayo walowska kowni isku dhiska organicada ah protoplasmka su-aalaha jawaabtaha tarmaynagadaa sadux ama fatis protiiniska iyo asidogu-eedka ama nucleic acid oo ku kooban d n a ama r n a jawaabtaadi marlamaadkanaga isku dhiskaas protoplasmku isku kooban yahay badux ama fatis walaalan gorodow protiiniska iyo asidogu-eedka ama nucleic acid oo ku kooban d n a and r n a
waayahay iyada maasanta xuseen jawaabtame barajeyay in iyo eh, gorodeen lamada xaafadood waana meeliyo ku qorda doonaan insha allah su-aala afraad ee tartanka uu ka maybaaskule xaafadda horseed b halo horseed b Hello, Radio Warsan.
horseed b n d r gruuba su-aali lamaad oo dhanii kiikiin eh waan nagadaas su-aali afraad ee tartanka uu ka mayna iyo ndasa sidata sheega lankii unku horeeyey ee heli dhiska unuga iyo sanadkii iyo hayti mar lamaad sheeg lankii unku horeeyey heli dhiska unuga iyo sanadkii usahaay mar saddexaad horseed b maba sheegasaana su-aalo biologiyu lankii unku horeeyey heli dhiska unuga iyo sanadkii iyo hayti jawaabtiyaasiin ku rajeynay insha allah
barkay haajire booga tartanka barkaa ku gal barkan haajire ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy booga tartanka barkaa ku gal barkan haajire booga tartanka barkaa ku gal barkan haajire kuukow bilaawa hataaliis bilaaway garkaa ay ku banee kuukow bilaawa hataaliis bilaaway garkaa ay ku banee mal pagayo oo wal barsi jeelgaalkoo mal pagayo oo wal barsi jeelgaalkoo mal pagayo oo wal barsi jeelgaalkoo mal pagayo oo wal barsi jeelgaalkoo
halo horseed b Hello, Radio Warsan.
jawaabta
بسم الله ونوع ترتمياش حافظ خرسات بي سؤالي لي دي ترتمياش حافظ خرسات بي ولبا كوك جباب نغاينا لان كان مغاشي ولبا لاري روبرت دوك سند كان ولبا هاي يكون لحبا ولا هذه شانتي
mar lamaadka naga xaafadda horseed b لان كان مغاشي ولبا لاري روبرت دوك سند كان ولبا هاي يكون لحبا ولا هذه شانتي
sax iyo qalad guddiga
بسم الله الرحمن الرحيم آه، سؤالي لويدي حافظة هرسات بي جوابتي بين ميبوت الصح هاي halo berdaale ee
Hello, Radio Warsan.
jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب سؤال الجواب فيها دون كميدوى إن شاء الله ميدا نغاسة إرنست
Ernest Reef Sa- Sarnet Food Ernest Sarnet Food bardaale ee bardaale ee jawaabta bardaale ee jawaabta
Ernest Sarnet Food sanadkan may baa kun sagaal boqol tuminkoodii sax iyo qalad guddiga
su-aali ee, xaafadda horseeda ka noobdi sifaydiis ahaan li hordhigi xaafadii bardaale b jawaabtii koobiyadii mayboto sax Waa horteed B.
horteed b yaa ka noobdi mayba faa'iide ahaan hortaa leh ee, bardaale e jawaabtii su'aale mayba la weydiiyey xaafadda horseed b b ha ku noobti mayba sifaadis ahaan la weydiiyey xaafadda bardaale ee bardaale ee jawaabtay iyo biidi maxmed ee, bardaale e jawaabtii bdi mayboto sax aan hayn mar haddii lamada xaafadood iyo gorodo waayeen ee, guddiga yaa naga xuseen سؤالي كسوك لما ينسف سؤالي كسوك لما ينسف ما يبقى سورسين كجاب ياسر جدك سؤاله ورسم جدك سؤاله ورسم
بسم الله سؤالي لمد oo haytay biology lagu arsay tartamyaalka xaafadda horseed b oo ay ku noqdeen ka faa'iideysan oo hordhigi tartamyaalka xaafadda berdaale a oo ayaan ku faa'iideysan waan su'aalo soo haytay sheeg lankin ku horey oo hari liska onoga ee sanadkii iyo haytay lankas magaashay haddii ba jawaabtaan sheegmay nagadaasa hoog ama robert hoog sanadkan may waa kun lix boqol lixdii todobadii haddaba may filaana ini jawaabtayo saddexaad dhawaayeen tartamyaalka xaafadda horseed b laakiin hareelna sanadkii oo dhaladanka shan kun lix boqol lixdii iyo shantii erang laakiin jawaabta may baa saxdii ahaa robert hoog sanadkan may waa kun lix boqol lixdii todobadii sanadka meela ee, kun lix boqol lixdan iyo todobadii lagu fadaay iyo mayba erana kun lix boqol lixdan iyo shantii ma magaaga saxan laakiin idiin waayahay iyadaa mahadsan yihiin xaafadda horseed b oo su-aalo jawaabtiya ha dhawaayeen balse sanadka ee, ee, ee, ka suwaayeen Ee, su-aalo shanaad ee tartanka uu ku magac isku leeyahay xaafadda bardaale ee mayna nagadaasi su-aal chemistry ah halow bardaale ee hallo radio warsan bardaale ee aan diyaar garoobo su-aalan waa su-aal chemistry ah maynan dhiyaasa sida tan mayba sheega saana walaala kashala saarow milanka dhabte ee mar lamaad bardaale mayba sheega saana walaala kashala saarow milanka dhabte eh mar saddexaad dagaagin fura xaafadda bardaale ee su-aalo kemistriyu mayna iyo indhiyaasa sidatan sheeg walaala kashal saarow milanka dhabte eh jawaabtiyasin ku rajeyna insha allah halow bardaale ee
hallo raadiyo wartan jawaabta
inay tartamayaasha xaafadda berbaale ee yaala jawaabtiyo adduunka dunida insha allah distillation
mar labaadka naga bardaala ee yaala jawaabtiyo adduunka dunida insha allah distillation
sax iyo qalad guddiga
سؤال الورسدي حافظ بردالة بي بردالة اي جوابتي كوبيان ما اي تصحيح hallo horseed b
hallo radio warsan jawaabta
bismillaah walaa tartamayaasha xaafadda horseed b su-aaluu lu weydiiyey walaalnadaana bardaale ee waana ku noode su-aalaas insha allah weliba nagadaase falso mita
mar labaadka naga horseed su-aalaas jawaabtiyo insha allah weliba nagadaase falso mitar
sax iyo qalad guddiga آه، سؤالي فإذا هان هرطالي حافظ هرسات جوابتي كبيرة ايانا ما اي تصحيح waayahay mar haddii iyo gorda waayeen guddiga iyo xuseen cadeen سؤالي كسوة لما ذي ينسف سؤالي كسوة لما ذي ينسف ويباع سورسي كشافياتي قدد سؤال ورسن قدد سؤال ورسن بسم الله سؤالي كمستر هايتي أو لويدي ترتميالك حافظة بردالة A أو كنوان هو كفايدة أنا هربك ترتميالك هرسات B ويان كفايدة سدو أن سؤال سندياس سدتان شاك ولا لك شل سارو ميلان كدبتاء هذا بسؤال سجواب تيامي بنغلاس A ميلان دريكسانا B ميلان أن دريكسانا هاي أن دريكسانا C oo ah milan dhereg dhaafsan jawaabta mar labaad oo kana meeb waa milan dheregsane ah milan aan dheregsanayn iyo milan dhereg dhaaf ah
ملان ودناو هاي إيه ملان أودي قرمو milanka
هذا أمر لك maga madan
ملان لان مجاج يمز أصبو سكوري أصبو أو أرسي مثل يجري فريندو هذه لان كوز فوق بهاو سين ملان كي واسوس أم فوق بها يهان نجد يجري مركو أصبو سكور لسك ولا حي هذا لسك داري meel keliya uu dheeraad dhereero
سكوري أصبو لسك ما يبغى لسك ولا بيو
waayahay هذا أصبو يهان نسيت هذا أصبو
Ee, waayahay lamada xaafadoo jawaabtay inay meelka u radaan iyo rajeeye maadaama iyo jawaabtana sii waayeen horseed b iyo su-aalan isku le su-aala mid waa su-aal chemistry ah mayna ee, ee, ee, intii weeray xaafadda horseed b hallo horseed b hallo horseed b hallo radio warsan horseed b aan diyaar garooba su-aalan chemistriga ah mayna yeeldhiyaa siyaasadatan mayba sheegataana sumad oryaha stadium mar lamaad xaafadda horseed b mayba sheegataana sumad oryaha stadium mar saddexaad sheeg sumad oryaha sumad oryaha stadium jawaabtiyasin ku rajayna insha allah
bartayaa jire buuga tartanka bartaanku bal bartayaa jire aylaku badinay hor aylaku badinay hor buuga tartanka bartaanku bal bartayaa jire buuga tartanka bartaanku bal bartayaa jire Kuku bilawa, hatalis bilawe, berkai kubale. Kuku bilawa, hatalis bilawe, berkai kubale. Ali badane, Ali badane, kababaniya. अली बादले अली बादले संग बाबानिया हे मन पधायो पावल बरसी बजे लाल को wajeedadaan kuway eed malkadaayo haa wal barki wajeedadaan kuway eed malkadaayo haa wal barki wajeedadaan
halo horseed b halo raadiyo warsan jawaabta
su-aal ili weydii tartamayaasha xaafada horseed dhiig weliba ku jawaab nagaayani insha allah s b
mar labaad ka dhaga xaafada horseed b su-aalas su-aalas jawaabtiya insha allah weliba nagadi doonte s b
sax iyo qalad guddiga
سؤالي الورسبي حافظ هورسيت بي جوابتي أكو بيدي ميبوات الصح
waxayna saas ka helanaa lama dhibcood xaafada horseed b اوكي اوكي ما يروح عليها كيلو مصبار لك حول خدك doorta tartanki dareeray
يا اخي su'aalo ma doon la roojiyey شاهع فوت عبد حلقة جوجي shaahirun فوت عبد مصبار خدك اوكي ارشاد بي واجيكم لها يقوش عاوز ابص ولا كعيا لا بدي بعوز ليجي ما قيمنا عليها ha adhara خد بعود وحاجة جديد إلى ام سي اتش اللي قالوا ايش بيت اهي باشا خد بعود ليجي qulusuwa mar يقول لك عليه انا ملكي شاي وا بيل اوف تايلر اهي تاتوري هذا لك بدع يبو واحد قال يقولون باكل جرو aad isku jooga faad hataa buuma dhakiin
هذا هو يو waayahay waayahay maasantiinta kole iyo welow su-aalo maba isku leh xaafada berdaale ee halo berdaale ee halo raadiyo warsan berdaale ee diyaar garoobo su-aalan waa su-aal fiisigisa mayna iyaan dhiyaasasiratan sheega qofkii inku horeeyey ee bilaaba barashada dareerka iyo weliba sanadoogii uisa noolaayay ama intii sana ee uisa noolaayay miilaadihaan mar lamaad sheeg qofkii aan ku horeeyey ee bilaaba barashada dareerka ama socodka iyo intii sana ee uusan noolaayay miilaadihaan mar saddexaad ma baa sheega saana xaafadda berdaale ee qofkii aan ku horeeyey ee bilaaba barashada dareerka ama socodka iyo sanadoogii ama intii sana uusan noolaayay miilaadihaan jawaabteeskan ku rajayna insha allah
Yeah. kusoo bilaawa ha tacliif bilaaway dadka ay ku balee kusoo bilaawa ha tacliif bilaaway dadka ay ku balee Ayy badan ee, ayy badan ee, tank baabaniya. Ayy badan ee, ayy badan ee, tank baabaniya. Deegnal fadaayo, haawal barshi, wajeeladaan ku. mal fagaayo haa wal barki bajeedadaan kuway mal fagaayo haa wal barki bajeedadaan kuway mal fagaayo haa wal barki bajeedadaan
halo berdaale ee
halo raadiyo warsan jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب ما تركناش حافظ برد سألت زيارتي ودين سبحانه وتعالى إن شاء الله إسعاد نيسان sanadkana mayb waaye kun boqol afartan sideed ilaa kun todoba boqol labaatan todoba mar lamaadka naga xaafadda bardaale ee wala siyaasiya dinka doonayb waaye insha allah isaad miisan sanadkana mayb waa kun boqol afartan sade ilaa kun todoba boqol labaatan todoba adiga sanada saxiyo qalad guddiga
su-aali lawarsidii xaafada bardaale ee oo v six kahati jawaabtii ku bidi maybuato qalad jow
halow horseed b ow raadiyo warsan jawaabta jawaabta bismillaah walaae tartamayaasha xaafadda horseedii yaala jawaabtiya insha allah kusan jawaabte waa isaas newton sanadkana wali bahayay kun lix boqol afarta ilama ilaa iyo kun todoba boqol labaatan indi sana noolay iyo iyo afartan mar lamaadka naga xaafadda horseed b
su-aala jawaabtiya insha allah waliba jawaabte laanta magaashii waliba leeray isaas newton walibana noolayay kun lix boqol afarta iyo lamadii ilaa iyo kun todoba boqol labaatan iyo lixii walibana jaray iyo iyo afartina
saxiyo qalad guddiga
su-aali lawarsidii xaafada bardaale ee oo hakonoogdhi sifaydays ahaan lihan hordhaki tartamayaalka horseed b jawaabtii ku biyo maybuato sax mahayn
mar haddii lamada iyo kula waaye lamada xaafadood mid basiyeeya xuseen cadaan
su'aalooyin ka suwaytaan lamadiin saf su'aalihii ka suwaytaan lamadiin saf maybaasin ku saafiyaatee guddaga su'aaloo warsan guddaga su'aaloo warsan بسم الله سؤال فيزيكس كايت الورسد ترتميالك حافظ بردالة ايه او كنوان هو كفايدة سيلان هرلك ترتميالك هرسد بي او يان كفايدة سيلو هان سؤال سان دياتي سدتان شاك وفك انكو هري او بلا وبرشد سؤالك اسنوين كسنولاي ميلاديها او اوك شيغاسة هذا بسؤال جوابتي ما يبنى راسة كون شان بول لحدي افرتي الا ايه كون لبول افرتي الا مديد mayna aan maleeyay inay tartamayaalka xaafadda horseedgeed ku mida jawaabta su-aalo jawaabtiya sheegeen laakiin nasiib daro aan haleelin jawaabta saxda ah jawaabta saxda mayna raadse sanadka maybwa qofkaas magaashay galilyo iyo dheere sanadkana maybwa kun shan boqol lixdii afartii ilaa iyo kun lix boqol afartii lamadii
aye laakiin kuhuri oo socod barado bilaaway leemaan haabilahay hortiis ay dhaladay socod barado koro haabilahay hortiis lan dhaladay oo koy socod baro iyo fikirkaas haka dhihi majan ana tiinaysaa ha hortiis ay kala socod barado koro lan dhaladay adduunyada qaday haabilan kuhuri haabilaa kiigay adamadeed aragtay lankiin kuurey dararka gabar ay hay
no aan horta marka inkore masaafada qaaday laale dareer barday kuure masaafada meel dheer ku argaa jeer laale dareer barday
horasilees aragtay ha dadka tuunjigirkaiilo mahan dadka tuunjigirka ka fadhiisayuna mahan alxamdulilah ayeyda iyo lagu saarasay lanlaniga tuunjirka fadhiisay ogda laakiin munaasabad oo daraad miba dhigay jecelo oo maalinta dareerhumad adduunka nizilanka dhisaay lan oo argaasa sisanta dareero lan tiig dheere maalinta dhikimay dareerhumad adduunka maana dadka oo asaga dareero yaa istaarka laku sahaya nizilan dhisaay miha dareeraasa kuhun yaa dhisaay landarar hunkurdaase landararji eedhan hunkurdaase hadaas Lantería y en, en, en el mío ya ahí se hace el de rojo.
waayahay idaa maasantiin lamada xaafadood mid baa rajiyay in jawaabtiyo meel kuwada qordaan su-aalo maba isku leh xaafadda horseed g haloo horseed b haloo horseed b haloo horseed b horseed b
raadiyo warsan horseed b su-aalan mayba nagadaase su-aal fiisigiisaysiin iskule dhagaagin furo mayna iyo andhiyaase sadatan naga sanadkii isu noolaay caalimkii fiisigiis yaqaanka haay xasan ibnu xasan alhaytam xaafadda horseed waa miilaadihaan yaka sheegasan xaafadda horseed b mar lamaad yasinka naga su-aalo waa su-aal fiisigiis ah sheega sanadkii isu noolaay caalamkii fiisigiis gorodka haayay xasan ibnu xasan alhaytam miilaadiyahaanka sheega mar saddexaad horseed b sheeg sanadkii isu noolaayay caalam gorodka waa caalam caalamkii fiisigs gorodka haay xasan ibnu xasan alhaytam miilaadiyahaan jawaabteesin ku rajeeyana insha allah
jawaabta
tartamayaasha xaafadda horseedii su-aalulu weydii weliba nabadaasa jawaabtiya insha allah weliba dhaladay sagaal boqol lixdii shantii welibana dhimaday kun iyo afartankii welibana aayay toddobaati shan sano jeer mar lamaadka naga xaafadda horseed b
weliba dhaladay sagaal boqol lixdii shantii welibana dhimaday kun iyo afartankii welibana aayay toddobaati shan sano jeer saxiyo qalad guddiga
بسم الله الرحمن الرحيم آه سؤالي لورسبي حافظ هرسات وفي سيجز كهايتي جوابتي وكبير ما يبوات والصح آه ما يبصاص كهالينا لما تدب عود
طيب يا ربك قول ها ها وكاي ورسل بي هاد مباشرتهن لما تبعود ولسه آه باقي بنا خلي بعود وعندي dugsiga hoose dhexe sare ee ditoor shaati gaduud yacdidhigi hadhimood tan kale ma taqaanaan waa maqaayada guuritooley ahey laamiga hadda la sameeyey cusub okay shaqo wanaagsan
waayahay ilaa maasanta jaakole su-aalan mid waa su-aal xisaabe inteenan gudubna su-aala maba kudur daardaane su-aaloogi dhextaalka ee uuna dhegeystayaasha awalbownahan gudbii jirnay lamada su-aalood maadaama waktigu is ariiriyey oo tartankii waktigiisu bilaabday una reed un ku dhini maba kudur daarday uuna aan gudbiyey korna insha allah tartankayga ee min dambiya bilaabda doonaan su-aalo dhextaas insha allah barnaamijka maybaa siinku kooyaha idaacadda warsan ee baydhabo mayna barnaamijka usayaa barnaamijkii tartan aqooneedka bila barakeysan ee ramadaan oo uu kan dhexaya bardaale e iyo horseed b guddiga garab walaal iyo barnaamijka taabageliyahayan jaamacadda koonfurta soomaaliya maybaan ku mahadnagaane su-aalo dhextaalka ee iyo hanin diyaariyan waayahay waa su-aalo tartanka iyo hanin diyaariyan eroy raadaada su-aalan xisaabta ee maba iskule xaafadda bardaale ee weere xaafadda bardaale ee halo bardaale ee halo radio warkan bardaal ee su-aalan mayba su-aal xisaabeen diyaar garooba sadan yaan dhiyaata xasaar tanjanka hagale ee andhahayta l two oo lamid ee hala hoos dhiki lama iyo l one oo lamid ee afar mar lamaad su-aalo xisaabo xaafadda bardaale ee mayba hasaarasaana tanjanka hagale ee andhahaya ama andhahayta l two oo lamid eh hal la hoos dhigi lama iyo l1 oo lamid eh afar mar saddexaad su-aale xisaabo xaafidda bardaale ee hasaare tanjanka xagalla ee andhahayta l two oo lamid eh hal la hoos dhigi lama iyo l1 oo lamid eh afar jawaabtay asiin ku rajeyna insha allah
barakayaa jire booga tartanka gargaar kugal barakayaa jire aylaku badinay hor aylaku badinay hor booga tartanka gargaar kugal barakayaa jire booga tartanka gargaar kugal barakayaa jire kuusoo bilaawa hataa liis bilaaway dalka ay ku banee kuusoo bilaawa hataa liis bilaaway dalka ay ku banee allii bahadane allii bahadane tan kabaabaniya allii bahadane allii bahadane tan kabaabaniya
waayahay dhegeystayaal ee maba heedanka nagadaana su-aali xisaabtahayti ee xaafada bardaale ee la weydii una walna ugal dameen raaligelinaya ku biyaana su-aala sida una an weydini mahayna kureed markii jaamacadda koonfurta ee profesoorka su-aalaha diyaariyey ama su-aalaha diyaariyey markii una qadka teleefonka marlamaadka la heraysay su-aaliya marlamaadka naga su-aalana mayba iyo itaa su-aal una an bandhignay xaafada bardaale ee su-aal xisaab aw halo bardaale ee halo raadiyo warka bardaale ee marlamaad aan diyaar garoobo su-aal leeyahay xisaabtahayti oo sax eh ama si sax eh una siinka weydiyaana mayba su-aalayan dhaasa sidatan hasaar tanjinka xagalla ee aan dhahayta l2 oo limid ee minus 1 over 3 ama l1 oo limid ee afar marlamaad iyo kanage xaafadda bardaale ee hasaar tanjinka xagalla ee aan dhahayta l2 oo limid ee minus 1 over 3 ama iyo l1 oo limid ee afar mar saddexaad hasaar tanjinka xagalla ee aan dhahayta l2 oo limid ee minus 1 over 3 ama iyo l1 oo limid ee afar jawaabtaysiin ku rajeyna insha allah barakayaa jire booga tartanka gargaar kugal barakayaa jire aylaku badinay hor aylaku badinay hor booga tartanka gargaar kugal barakayaa jire booga tartanka gargaar kugal barakayaa jire kuusoo bilaawa hataa liis bilaaway dalka ay ku banee kuusoo bilaawa hataa liis bilaaway dalka ay ku banee allii bahadane allii bahadane tan kabaabaniya allii bahadane allii bahadane tan kabaabaniya mal fadayo fawal barshi bajeelgaanku mal fadayo fawal barshi bajeelgaanku mal fadayo fawal barshi ذكري وجيلنا نكون بيغ ما الفضانو هو البركي وجيلنا نكون
halo bardaale e
halo raayo warkan jawaabta
bismillaah dhammaan tartamayaasha xaafadda bardaada ee jaalas jawaabtiya diinkadeena insha allah midda naga goonte tan midda mid ata balaas or minus thirteen
marlamaadka naga xaafadda bardaale ee
jaalas jawaabtiya diinkadeena midda insha allah balaas or minus haddii kale ee mayba waa jawaabte minus thirteen
sax iyo qalad guddiga
su'aali la warsaday xaafadda bardaale ee jawaabtii oo ku beemay buwaabto sax ee mayba saaska haleena lama dhibcood
bardaale ee lama dhibcood abwaan weerow mugunyo jaakulangaad way kuu ka darsada laayidaaw
iyadoo nabaday ma qabto lama dhibood lama dhibood lama dhibood horseedna basiinka dhiibi agaasina bardaale bardaale ee horseeda yaar
jaakul mise kushiga waa kinga sheegahay أيوة طالع حاج ويرو ها ها تعوى لا lama dhibood dardaale ee may basiinka dhiibaynaa farmashiga shigaawo ee bukaambile lamaada bamiilasin dhiki ku qaada agaasimaain dhiiblahay laakiin min dhiibow bukaambilasin dhiki sidaa maadsantaa abwaan weerow su-aala mayba su-aal xisaab ee su-aalin mayba isku le xaafadda horseed b halo horseed b halo horseed b halo radio warsan horseed b n diyaar garooba su-aalin mayba su-aal xisaab ee maynan dhiyaasa sidatan xagalle andhahayta lama haryigood ama lama haryigmood ee l one iyo l two waliba afartan iyo shan digrii haddii tirada hariigintaas l one iyo ete toolimid ee lama la hoos dhikisada hasaar tirada hariiginta l two marlamaad iyo kanage xaafadda horseed b xisaabo su-aala xagalle andhahayta lama haryigood ama lama xagal oon dhahayta lama haryigood ee l one iyo l two waliba waa afartan iyo shan digrii haddii tirada hariigintaas l one iyo ete toolimid ee lama la hoos dhikisada hasaar tirada hariigintaas l two ama hariiginta l two mar saddexaad xaafadda horseed b su-aale xisaabo lama haryigin oo andhahayta lam- waa lama xagal oo andhahayta lama haryigood ee l one iyo l two weliba waa afartan iyo shan digrii haddii tirada hariiganta l one iyo eto toolamid ee lama la hoos dhikistada hasaar tirada hariiganta l two jawaabtiyaasaan ku rajeynaya insha allah
Thank you.
haloo horseed b anoo raadiyo warkan jawaabta
su-aalini weydii tartamayaasha xaafadda horseed bi weliba kuku jawaab madaayan insha allah waana rajaynini iyo jawaabtiyanaga afarti afar dhibu sida
marlamaadka naga xaafadda horseed b su-aalas jawaabtiye weliba insha allah afarti afar dhibu sida
sax iyo qalad guddiga
su-aali lawarsadii xaafadda horseed b jawaabtii u kubiyeen ma e tosax eh
haloo bardaale ee
haloo raadiyo warkan ku faa'iidaysada بسم الله اللهم وفقنا الجواب ونقدر سمياش حافظ البرد على ايه سعر الجواب فيها دون خدمة وان شاء الله L2 نقدر لمد اتاء صدام
marlamaadka naga bardaale ee سعر الجواب فيها دون خدمة وان شاء الله L2 نقدر لمد اتاء صدام
sax iyo qalad guddiga
su-aal yaknoogdii xaafadda horseed b faydaysanani hordhikii bardaale ee jawaabtii ku biidimay buwaabto qalad ewo
سؤالي كسويتان لما لي سف سؤالي كسويتان لما لي سف ويبا سورسي كشافياتي قد بدا سؤالو ورشان ويبا سورسي كشافياتي قد بدا سؤالو ورشان قد بدا سؤالو ورشان قد بدا سؤالو ورشان سؤالي كسويتان لما لي سف سؤالي كسويتان لما لي سف ويبا سورسي كشافياتي قدبدا سؤالو ورشان ويبا سورسي كشافياتي قدبدا سؤالو ورشان قدبدا سؤالو ورشان
su-aali xisaabta haytii oo su-aalo mada haytii oo tartamyaalka xaafadaha ku nooleen jawaabta may banaadaase l two oo lamid ah number shan su-aali jawaabteeda marka lama marlamaadkana may buwa l two oo lamid ah shan
waayahay iyada mahadsanta xuseen calinuur cadaani jawaabtumay barajeela madaxa afrood horsaad iyo bardaale in iyo meel ka qordo doonaan insha allah su-aala waa su-aalo maba iskulle xaafadda bardaale eh waliba su-aal taariikh eh wayna markaas ambiyaasa sidatan halo bardaale eh haloo raadiyo warkan bardaale eh su-aalo maba su-aal taariikh eh mayna iyo ambiyaasa sidatan diyaar garooba maba sheega saana sanadkii ibnu batuuta u sahaboogi magaalada muqdisho marlamaad xaafadda bardaale ee sheega sanadkii ibnu batuuta u sahabooqidi magaalada muqdisho mar saddexaad bardaale ee sheega sanadkii u sahabooqidi ibnu batuuta magaalada muqdisho jawaabteesin ku rajeena insha allah
Hey. dagaalkuun bees malfagaayo hoo walbarki bajeelidaalkuun bees malfagaayo hoo walbarki bajeelidaalkuun
halow bardaale ee
هذه ورثة jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب وما تتمناش حافظ الدرب على ايه وعلى جواب في مدى فكرنا انتي اتو كن تبعدو صدي كنتي ميلادي mar labaadka naga xaafadda bardaale ee كن تبعدو صدي كنتي ميلادي
saxyo qalad guddiga
بسم الله الرحمن الرحيم آه، سؤالي لورسدي حافظ بردار آه، جوابتي أكو بيومي بوا تصح آه، مبساط كالينا لما تريفوت يا لما تقعد غابت بردر أن وكسلاي إني أطلب أو أروسيات يا محسن لا تحرك إنك والله لم أولس ولكن أنا لك ودر إذا ميزان كسارك يا والله ما بنا غزات الديجان تاريخ if you are digan تاريخ I'm uh, ميزان أولس ويو لكن لما تقعد غابت بردر هل تقعد نبس يمكن بيها عمر داهر أولم قرضو ثم إسيتي سبر مائي ولكن أم السلو هل كده بقول كلمة بس يمكن بيها زيو خان saluuma langorada عمر داهر haye mehe ثم إسيتي أم السبر مائي ولكن waayahay eedaa mahadsantaab waan warow su-aalan mid waa su-aal ee, taariikh ah waa su-aal lamaad oo taariikh meen isku leh xaafadda horseed b halow horseed b على أورادي ورثة horseed b in diyaar garooba su-aaliyahaad oo dhiniga kiikin eh mayna eta su-aal taariikh ah waa inaan dhiyaasaysa dadkan badmareenkii burtuqiiska haayay ee langorda jari fasco da gama markii uu samaraayay heebta qorax ka soo bax ee afrika sanadkii kun sagaal boqol afartan waa kun afar boqol sideetan iyo sagaalkii horeyba uusa aragay magaalo ku mid ee magaalooyinka soomaaliya sheeg magaaga magaaladaasi marlamaad see kanaga xaafadda horseed bi su-aalla taariikhda ah badmareenkii bortugiiska haayay ee langorda jari fasco da gama markii uuse maraayay xeebta iraha kuguun ee afrika sanadkii kun afar boqol sideetan iyo sagaalkii weliba uusa aragay magaalo ku mid ee magaalooyinka soomaaliya sheeg magaaga magaaladaas mar saddexaad xaafadda horseed b badmareenkii bortugiiska haayay ee langorda jari fasco da gama markii uuse maraayay xeebta iraha kuguun ee afrika sanadkii kun afar boqol sideetan iyo sagaalkii weliba uusa aragay magaalo ku mid ee magaalooyinka soomaaliya sheeg magaaga magaaladaas jawaabtiyaasaan ku rajeynaya insha allah
برتي هاجري بوق ترتك برتا قبل برتي هاجري أي لقوبة النزول أي لقوبة النزول بوق ترتك برتا قبل برتي هاجري بوق ترتك برتا قبل برتي هاجري kutu bilawa hatta alif bilawe berka ay kubane kutu bilawa hatta alif bilawe berka ay kubane أي بعد أي بعد كبابانيا أي بعد أي بعد كبابانيا Thank you. بركي بجيب
hallo horseed b hallo horseed b jawaabta
بسم الله الحمد لله ولا ترتمياش حافظ هرسود دي سؤال دياتي ان شاء الله ولد مدلات ولد عربي مجالد برع وكتيرتن بدل فشل ولا حاسة mar labaad ka naga xaafadda horseed b سؤال دياتي ان شاء الله ولد مدلات دونت ولد عربي مجالد برع وكتيرتن بدل فشل ولا حاسة saxda qalad guddiga
su-aal ilwarsidii xaafadda horseed i jawaabtay ku biyen ma e tasax eh hallo bardaale e
هلو راجي ورسن ku faa'iidaysada
بسم الله اللهم يعطينا الجواب والجوابية بنت بن نبوة إن شاء الله نقدر دورك بنادر مقدشو mar labaad ka naga
نقدر دورك بنادر مغرمها مقدشو saxyo qalad guddiga
su-aalii xaafadda horseed b kunoogdi si faa'iidaysa ahaan hadan hortaalla bardaale e jawaabtay ku biidi maybuwaato sax e may bahareena hal dhibcood oo faa'iidee yaase bardaale ee hal dhibcooda ku heli yaa muxsin yaa hal dhibcooda heli halka dhibcoodna may badhigtay ha dhibcood wala tijaabiyole mahanaysa siyo ina tijaabiyaan farmashiri bukaan bilay dhika laakiin nanka inka weli nankaasi ama gurgaab aragya lahay boobanaadiri baba sheegaysan gurgaab heeba- heebaan dhowaaye hana gerbood baan dhow garbood marka hore heebaha jirta miya waa heeblaa ariidilay dunyaaka laakudegay oo shiikaka barilay maa heebsankadaada ها إلا يبهر جلات ولا هذه هرجة هرجة ترى رجال هرجة انتهى دقدي بورنور انتهى كوريدي اي دي سي انتهى الشيء اللي ممكن اه هبا بل
faaskonta gaama ma malaysa inuusa gurgaam arga جابها ها هرجة وقرقود hadan dhibcood بقى meellika هل تبع عظمى بكام بلا بندك يا شجاو فرمشي بكام بلا هافت Waay.
بردال بندك بردال بي waayahay قرآن بردال ايه
su-aala ee, todobaad may baa isku leh xaafadda bardaale ee halo bardaale ee هلو راجي ورسن bardaale ee aan diyaar garoobo su-aalan mayba su-aal juqraafi ee mayna nagadaasa su-aale todobaad oo ee, isgaadsiinka toosta mayba sheegasaana magaalo madaxda gobolka bari mar lamaad sheeg magaalo madaxda gobolka bari mar saddexaad sheeg magaalo madaxda gobolka bari jawaabteesaan ku rajeynaya insha allah
بركي هاجري بوك كرتك بركا قبل بركي هاجري ஐலுக்கு படி நெய்வோய் ஐலுக்கு படி நெய்வோய் தூது கர்த்தக்கு பெர்ஜா குகல் பரக்கு ஆஜரே தூது கர்த்தக்கு பெர்ஜா குகல் பரக்கு ஆஜரே kusoo bilaawa ha jaalis bilaaway berka ay ku balee kusoo bilaawa ha jaalis bilaaway berka ay ku balee ಅಲ್ಲಿ ಬಾದನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾದನೆ ಬಾಬಾನಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಬಾದನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾದನೆ ಬಾಬಾನಿಯ Thank you.
halo bardaale ee
هلو halo راجي ورسن jawaabta
اللهم وفقنا الجواب والجوابية بنت بن نبوة إن شاء الله ما تعطف
mar lamaadka naga
سؤال زيادتي أدنك بنيبة إن شاء الله بوكاسة saxiyo qolad guddiga بسم الله الرحمن الرحيم آه، سؤالي الورسري حافظ بردالة آه، جوابتي كوبيان ميبوا تصح آه، ميبساس علينا لما تدب أوت
ياس أنا لي ملا أوك أنا سير ما دردرة بيت في جي سير ما دم هذا بس عليك جي سير ما جا كل يا بنا هندو جي لما كمير جي أنت مير مير أنت خليك عن نفسك.
ما كسي أو كلو قات لا مطلب عاد يا بردالة لا مطلب عاد لا مطلب عاد استحل يا الله لكن أوكم سيفكم بوين اللي هات إيه ما كتبوا جذوب إيه ما كتبوا كاس درتي لا ما مطلب عاد ما يبقى دكي أوك ولا أش شغلون ميلولي إن سجيه فرمشي كاس جو أبو كان بلا جد دكي لا مطلب عاد استدوا استحل يا موسى إنك الله إنك كمثل لنا والكمركزي runtii in ha uu ku tiirka meelay ku buufadaa meelay ku shidanta wiilka bogyaa walaakin jaafore ya kamidali langwalka markadi hindhooje walaahi roobo oo laka dhiigaysa oo makasi uu kanu ajo waran dhukuraa sharabi leero meelahu kaadin sharabo waran dhukuraa leero lanki dham son an qowdan baahadhan aragaan waxa ku qaata haa waran dhukuraa ayla dhamaynee haddii aad tilmaanto dadkaan ugu ambaayna markaas waayahay su-aalan dambeysa tartanka uu ka mid waa su-aal juquraafi ah waa su-aali toddobaad oo nu weydiiyaan xaafadda horseed b halo horseed b على أوراد ورسن horseed b in diyaar garooba su-aalan juquraafi waa su-aaliin damboyti ee dhinaga kiikin lisin weydiyow iyo su-aaloogii damboy uu ka tumay afarta su-aalood ku koobnahay nabda sheegasaana magaalo madaxda gobolka shabeellaha hoose mar lamaad sheeg magaalo madaxda gobolka shabeellaha hoose mar saddexaad xaafadda horseed b sheeg magaalo madaxda gobolka shabeellaha hoose jawaabteesin ku rajeyn insha allah halo horseed b على أوراد ورسن jawaabte
والله ترتمياش حافظة هرسيد دي سؤال الجوابتية إن شاء الله ولد مغرب دونت قبل كشري لدى خاص مجال مدح دي ولد ومركة mar lamaadka naga horseed سؤال الجوابتية إن شاء الله ولد مغرب دونت مركة
saaxiyo qalad guddiga
بسم الله الرحمن الرحيم آه، سؤالي في دنبيتي والورصة حافظة هرسات بي جوابتي لكم بيان ميبوا تصح آه، ميبهالين لما تدب أوت
jaakole
ma uu ku shakal lama dhawada halafan لما جمعود فرسان berjaalika fadhiida بي بحلو آه لما جمعود باشارة باشارة باشارة إن شاء الله فرصة باقلمنا عنيك خلص باقب عنيك با دكسي عنك أوه عنك يقولنا يقالوا أو أرضي بدن banaanka usoo dhigayoo wax soo bari ilaahay baa wax bare waa kee waa dugsiga hoose dhexe sare waa dictor shaaji galuud horta hal dhibcood meesha idin dhigay kow kan kale waa بروف تيلر وشاتي والله كنت قلت كتبوا بس سنيدا اسم في رياسه في كلا يعني ان طلع الجلاشه بروف تيلر ماشي فقط تعال بعوي kii shaartuliyaha wiil albraasi oo inta badan dhiboon dhiibas meel eraay magaaji inaan qubado lahay
بروف تيلر
koban of kale kulaaka tolay magaaji اللي magaaji قال لي ko kalaan ma jirnaa شكلينا ashid aan sinasiriyeyo يا magaaji qubado lahay وني الجوج يا يا waayahay Okay.
eh, idaa mahadsantiin weerow iyo jaakole mayba reedanka naga dad doongnaa su-aal eh, lu weydiiye xaafado tartamahay bardaale eh iyo horseed b xaafad ku mid ah oo horey markaas jawaabiyo un ku dhiibeen eh, saas eh, saas oo kalena eh, eh, una qaradka tilmaamnay markii reedland fiiriyeen su-aalaas iyo nagata su-aal sax ah ee ku reed markii eh, guddiga iyo weliba jaamacadda koonfurta soomaaliya ee brofesoorka ee su-aaluhanin diyaaryow isreed markaas ankanagadi su-aala jawaabta ee, ee, iyo biyen ee, xaafadaas iyo weliba sida una un ku dhawaaqna ama natiijaduna siini ee, ma bahnien batay in una su-aala isreed ankanagan waana si saxe markaas ee, ee, lanka lankuu jawaaba xuseen bal aan faahfaahay ee, wala dhimo cabdulaahi nuur aadan jeceelo idaa mahadsantaa aada iyo dhammaan dhegeystayaalka idaacadda raadiyo warsanka taxan meeshin ku cudur daardane oo dabagalka suubiyaanay su-aali shanaad oo ahayd su-aal biology oo lahayd tartamyaalka xaafadda horseed b e su-aalo sooyo jawaabta ka dhiibaanahayti jawaabti la faday oo guddiga iyo macalinkii su-aalaha diyaari markii dib aan dabagalaan iyo ha xaqiijiyaan inyo xaqin leyn natiijadiyo lamadii dhibcood ah marka su-aala sunmay haytee sheeklanka inku horey oo heli dhiska onuga sanadkii u sahaayay hadda balankas maashimadaaray robert hoog sanadkan may bahaytay kun li boqol lixdii shan meelo guddiga natiijadu iska dhawaaqayna ka sheegaan kun lix boqol lixdii todoba haddaba su-aali saxda ah jawaabtee may baxagan le dibhaanka nagada lamadii dhibood tartamyaalka xaafadda horseed b eedan amaadkenya
هيا يا بعد ما بدن انا قال لها ها Why, why?
ها مدانو Lam- lamada dhabaad merjeey abwaan oo reed taakeen kanagati ميرجي horta haweenka horta wayba dhiibay he idaacadda agaasimada shirarkaas dhakabde tankaana marka jeceew yaa dhiibi ahey aniba isirmia adiga shiibahay adiga ani haayo markaas maadaama kakitar baan horjooga eh, habaga shiinad waas una ku raaligeliyaan xaafadda horseed d su-aalo ee, jawaabtiya oo horey una aan ku qaladnay kureedna ee, ee, ee, reedaan ka nagnay su-aalihii saxda haje iyo sida saxda ah iyo un ku jawaabaan waayahay dugumsadayaal ma baan diyaar garoobi doontaana ee, ee, natiijada ee, ha ku bati tartankii uu ka dhexeeyay lamada xaafadood horseed b iyo bardaale ee lamada xaafadood sida markaas uu ka iyo inshal guulaysadeen yana ee, ka dhawaaqi doona mar dhow balse abwaanada waqti oo ariiri ah oo ee, ee, uu ku una reed aan ku dhiini waqtigii tartanka ee, bal lama lamadagayga yaa su-aalo ku weydii doona abwaan ee, sheekada kiikyaa badan haysa adalkuuntuma haysa qabaa koobasa sinaskewa weligaa bas
yoonkasta waryaaba leelo kulma yoonkasta waryaaba shal yaa badiyeen laakiin ha haye tii inka yaa badanayti tii indan boytoy ama kiin horeytoy tii indan yaa badanayti adal yaabta si inkiyaab badanaatay shalay obsatay haye bajaajan kori boosayshoro bajaajan ku kori Aye.
Eh, lam- la- lama odaya dhimiyay fadhiyaan Mhm.
anin hasidaa ha korbo yaran bajaaja lankolen ha yarnaanay Aye.
ha dhagaag ha dhagaag noqoda amaba markiba mayba eh, meelaha surantay gibirto yar oo gibirto yar oo mayba meelaha surantay di'diyaana ka dhiyaa soo sagaajasiyo deed amar ama kadhiyaaso Aye.
asoo badantaba tumunjar amar atahaano liimea i bacdo kuweda mayba mayba erta ani geesa jaray habeg hor ha fadhow
haye ماشي أذين شنكون يجيب تفات أنا شنكون يجيبها أنا منها ديك هو رفضوا إن لا تعلم أنا أيوه.
أنت برا ما لي يرتي مجال أنت اللي hor macnaha darwa ka horti ها أنا جيك ور معناها وبران كويت بران تم فريق كرتو أنتم كوكا أمر أنت أراي إيش يرجع معي أيوه.
لكن بران تم أسكت لا دعية نار جاية مهم.
إني كرسي قدام بتاعتم بران لا تام مجال كم هو إلي جيزة زلي laakiin sirga miyajiba fadheeda ها قدام بإني بران لا تسكت لا دعية مو كوكا هو يرجع أو كان شنطة أذكر يا ودي مدرسة أنت كوري intiyaa badanaa jeeda yeedaa inta unu gibir tuman jar alle intu infayas maana gibir bajaad oo kursi dambe edan balaangan leh yeeda intiyaa badanaa adoo duukaan fooda isbitaalka baa la siyaaraya ama eegal naara isida aan isbitaalka taa kula haye ee, sheekada idinku sheekaysiya jirtay oo ee, dhinanin iyo kismaayo ku dhiiday ee, xillo hor ahayd ما كاس معاه انا شو انا يقدرنا شيء ما يبقى كده هذا هو حق شيء هالجاي haye حكمي ايه اللي هتقول مدو حبته مدها دعوه ولا يحتاج مع كلمه ان هاي اخياره والجيش haye مدو كويبه كويبه اخيار من ايه من بطله ها لان كراسو جريش على ابا شيخ ابا تقولوا ليه شيخو لا راو شيخ شيخ شو مشي لا لا لا مدو هي كبرتي يا لو بورس sheekh sawiste ها haye شيخو السلام عليكم عليكم السلام هاي ابو ماي ما جبر خكي يا هاي كبر وجهك ما شاء الله يا أخي، ما شاء الله خكي كفو يا أخي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله خكي كيف قدام في نفسي يا أخي. ما شاء الله خكي ما ترى ايه هاك انا انا بارك الله فيك
yaa والله يا أبي شيخ الجوزي ما قال لي قال adi aad ihiin أنا أنا بارك الله فيك لا جاهل أو زي هاي تمي ما شاء الله.
حسين كفر يا أخي بارك الله فيك. حسين كي قدرهم في نفس يا أخي ma sha allah مدن ما تعرف شو قال يا أخي ما تعرف هناك أنا أنا بارك الله فيك
sheekh muyaaji ma hayo شيخ سويسرا اللي رايح Okay.
mardhow natiijadii ka dhawaaqana sidaan horey bisinka sheegay saaxiibayaal bal lamada xaafadood in weeroy dareenka kiijo tartankii uu ka dhamaray in koreyntii xaafadda bardaale ee halow bardaale ee
Hello, Radio Horses.
bardaale ee dareenka kiikiin tartankii uu ka saaxiibaday warsaadkii isan la galeen isan waxa koobasan waqtigoo cariiri ah
hambaliyo hambaliyo ee midaan hambaliyay ee dhammaan taageerayaasha iyo shaqaalaha raadio warsan iyo guddiga garabwaraag iyo dadkiiqaal guddigeyn oo hafureyn waktisho jaamacadda koonfurta soomaaliya iyo guudan kambaliyay kulley sheekadan dumarkii kurumle farxadartuur
waaya iyadaa mahadsantiin iyadaa mahadsantiin bardaale ee sida markaas isin dareenkii u dhiibteen iyo tartankii heesaga lahaayay dhamaankiikaqooy eeisku gaabiy fadlan horseed biyo ha dhawaada dareenka kiikin بسم الله الحمد لله إلهي مع الله هرسة ملك عليهم مع ملعان مع ملكة دكسي بها صدحة يسرع إرشاد الجدود أرون في دجال بدن كدين تدي أوكا فبتد بي فتم الله في حرم الدكسي ملك عليهم مع ملعان مع ملكة حافظة كنت يوم دجال بدن كدين تدي ترتميال حافظة ترتمين حافظة لله حاين وانا ترتميال كتنا نجد معين ترتميال ولدتي أخلاق ديني تحسطلسة ذلك لما مدعنا شقالها ومدعها بالراديو وشتن ذلك لما حشقات ما مدعنا أنا محبكارة جد جرب ولا فقمتي سنة بلغن يحبك قولين سبي إيا لم يرد أربعي مدد يوم كبير جريل لحاين أنا أيوكي والبرش نحن كتن صلى حاين ذلك لما حبكارة ما مدعنا بعدها في صوماليا وقمتي إيانا في البدع اللي سبي آلين تقنيات اللي جياها تبيع أي قبل oo waan hata markii tartan ku socda xilladii la qiyaabo macmiinka su'aalaha biyaha ilmihiisa waqtiganka jeeda sidii su'aalo cilada ku kusaysiisin xalid bii lahay adeegada maasintiin maxabinka dambe talibaan waxaan nagaana taageerayaalkan miisafkii ridan talibaan lana hambaliyo walaaldadaana berdaala diina walibalan ayaana maasintiin meelaha ku fadan insha allah iyadaa mahadsantiin horseed bi sida suuragalahay si tartankii uu ku isan bandhigteen iyo dareenka kiikin oo isan ha koobteen ka mahadsantiin natiijada uu ka tartanka ee, ee, ha ka dhammaaday iyo weliba saaxiibkay maxamed salaad
بسم الله الرحمن الرحيم uku ahaatay midin ku horeeyey oo tartan aqooneedka nin bilaawday oo ah sanadkii afraad mayba ugu inta tartamaan lama xaafado shalcee bardaale ee iyo horseed b xaafad kasta mayba xaqan lahayd intii la warsado todoba su-aalood xaafada hobanka marya xaafada bardaale b bardaale ee toddobaad su-aal warsadii maybaa ka jawaabtay afar ku mid eh faa'iida ahaan mayban hadlay hal guud ahaan maybaa lakootay sagaal dhibcood bardaale e maybaa lakootay sagaal dhibcood saas oo kale xaafadda horseed b iyana maybaa la warsaday toddoba su-aalood midbaa ka jawaabtay shan ku mid eh wal faa'iide ma halna guud ahaan iyaba- iyana maybaa lakootay toban dhibcood saas dartee uu guulumay baratay hal dhibcood ka ratay xaafadda ho- xaafadda horseed b
waayahay iyada mahadsanta maxamed salaad ee, tartankii uu ka mid baa usaa ka dhammaaday xaafadda horseed b oo toban dhibcood la koyti iyo xaafadda bardaale e oo sagaal dhibcood la kooyan iyada ama mahadsanyiin lamada xaafadooda dadaalka uu ku yoo muujiyeen iyo weliba sida markaasi yohan iska dhiiriyeen tartan in iyo galaan lamada abwaanya taas oo kale aan mahadnagaan oo iyoona ku durnaayeenba xaafado uu ka ee, dadaala muujideen Haba ma gesna
iyada mahadsiin lamada abwaan dhugunsidayaal hamiin dambe insha allah tartanka waa hamiinka lamaad oo hamiin dambe una wada doogna uu ka hamiinka koowaad yahay hamiin dambe mayba ballansana mayba ballansana hamiin dambe xaafado waa beri a iyo daynuunay b mar lamaad waa beri a iyo daynuunay b diyaar garooban insha allah tartankii tartan qooneedka kala barakaysan كذي هذي دبينا على أمبلا في كان ما يرجع waayahay jaakol maadaama waqti dambe ada hatowti banaye
ما هو يرجع maayd ninkaas idinku sheegtay ها وانكو أسيري إيه Mhm.
كسماية أي بدل ليجي Haye.
كسماية فلا ميلوا بدل ليجي ميلا لما فإذا في أنتوا أكو كان واجه وفكا كويس Mhm.
لا شيء شيء روكتا شيء شيء روكتا ولا شيء لكن كسماية دي ليجي بدل Mhm.
maadaw habraqaa qaasileehe nikaxsileehe way ugu heliyeehe uu kacama jeeri jeeri Haye.
mado ciddii la jeeri madohe way barigalay ogtaa aa saaxiibow sariirta qabso waa la buubaa yaday iya way buubaya inkeedin buubew adiga sariirta qabso waa la buubaa leehe warka maqal بل كذبوا بقى وقعت بان بان يبقى عليه Haye.
ويبقى يقال سيدي هو بيبه لكن صوت الرازي كي يعلي بعي تأمل يقول عليه شك إن أجل كأمل كارك فعل كأمل مربوبة سريت قبط بكلينه كأن أبرنا عليه يبالي لكن هذا أي شيء مجلو بعدين هذا مسألة هرافين كفر عليه hadda ka sarifimo ما ما في القبائل هرافين أجيتي فري هذا هاكي waa maadsanta dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii tartan qooneedka ee ugantaninka dhan insha allah hamin dambe iyo waa beri e daynuunay biyo diyaar garooben hamin fayda
Thank you.